إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون cashirka maynanka bilowday aayadda boqol soddon iyo sagaal oo min suurati albaqara ina ka mid ah aayadda shirka ka bilaawado oo qula tuxaajuunana fillaahi ah sawnasuula lahayti sawnasuul ina way bahaayhin nimankii ahlu kitaabka hay iyo ma ereenna macnaha unu kitaabkii hore oo towreed iyo injiil ah dadkii hilkan haayana qibladan untukudaanay oo baytulmaqdiseena qibladinga ka horiyid nabagaynona nabaginga ka horiyid weliba nabayaalka may haada jareena banu israa'iil carab ma haada jarna low maxamed oo aan naba hayna banu israa'iila nagada fadiiwa nabayaalkii hore maanaa may haada jareena banu israa'iil marka maxamed usuban naba an hayna saasakuwedan haddii isu naba haada fadna banu israa'iil haada fadiiwa markaasa aayadun tan hadegti fiiri qaala tacaala ilaahay maree qul lahumay baan eraase atuxaajuunana fillaahi fii isdifaa'i illaahi ilaahay doorashadiisii nebiyan min alcarab wa naba oo carab ka mida ilaahay dooradii taasanii muri miyaasanaawa see maxamed oo carab en naba ka nagadi taasanii doodii haytanaa taas hool ilaahay wa ma inu ninka doodidan dhewa walhal huwa ilaahayna rabbunaa unu rabbagayn iyo warabbakum isin rabbagin iyo omaay isinle ilaahay odoominjay ahaa oo isinle rabbasiin ayaa oo unu rabbamanin ahaw holeer odoognamilisku dooradee leer unub ilaahay odoominjay enuwa rabbunaa warabbakum unni isinba rabbanin ay haddii leera camal iyo shaqo iyo cibaado la suubiya nabanimo laka hele haddii saasetaana walanaa acmaalunaa wa unaway ballenaa camalyaalkeen unuuba camal faloo hayn acmaalna soo nujaaza calayha unulini abaalmariyaaw walakum acmaalukum isigna camalyaalkingaan lahtiin way saysin man camal falaasana ma an cibaadaysadaasaan unuuna saasoo kale an cibaadaysadaan hadayeedo un hayna nabanimada tii lika deerow shaqo iyo cibaado iyo camalfal yeedo lanka helaana haddii isan saas ka wedaan camala laka diire latingna lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum si isinban camal falaasan yaa unuunan camal falahayno waan hadayaado nabanimada lanka diirana waada camal ada suubidi siisma ilaahay leyla keere maxamed albuusiri meerey tabaaraka allaahuma waxyun bimuktasabin macnaha ilaahayaa nasahnaag nasahan eri mahaana waxyo kee la kasbado mahaaneda walaa nabiyun calaa keybin bimuttahami way nabi ilaahayna qeyb malka tuhmaysada way marka iyado nabanimada liinka deerana camalfal liinka helaana hoo isinlatin camalfala laka hele isinlatingna lanaa acmaaluna walakum acmaalukum saysiman camal falahaytan oo kale ya unuunan camal falo hayno way wanaxnu unu mukhlisuuna lahu lilaah ilaahay haani insaafa gareeyahayo ena addiina waalcamal diinti iyo camalfalka duunakum isan walaagin ikhlaas mewe on walaagin ikhlaas way rid fa naxnu owlaa bilistifaa nabanimadan doorashadiya unuuba siinka haboon qul lahum nabiyow laa tuxaajuunana niidoodiyaasana tukhaasimuunana fillaahi fii istifaa illaahi wa ilaahay dooradowshay nebiyan min alcarab naba carabdha ilaahay dooradee taasawnani murmiyo haytanaa walhal huwa ilaahayna rabbuna nu rabbagayna iyo warabbakum isin rabbigin iyo walanaa acmaaluna xaalo unuuna camalyaalkayna lenaa walakum acmaalukum isigna camaalin latin wa walhal naxnu unu lahu lilaahi ilaahay macbuudana mukhlisuuna cibaadada haani insaafa gareeyahay una ina iyana doodiyaasana maynin doodida am yaquuluuna liyiina nimanka reer yahuud ee ina ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nebi yacquub iyo wal asbaada awlaadi nebi yacquub oo tumiil lamada haayeen kaanuu way bahaayeenna umudaasay huudan yahuudahaaya yahuud saasa letaa ama u nasaara nasaariyana letaa kaanuu nasaara kirishtaan ahaayen saasa letaa qul lahum nabiyow mayniraase antum aclamu arhooy horta isin ogaa bixaqiiqati alxaal arrinta dhabtiya isin ogaa am illaahu aclam ama ilaahaya og waay wali jar ilaahaya og waay ilaahaya og waay waqad baraa minhumaa ibraahiim ilaahay maybaka berweelay yahuudiyadii iyo nasraaniyadii nebi ibraahim ilaahay maary maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima nabi ibraahim yahuudna mahayna kirishtaanna mahayna bal xanafi yahay haysina mahaylatiine ibraahim yahuud ahay nasaarna maylate kirishtaan ahay lamadaba mahayna nabi ibraahim weliba haddana waxyaabaha oo idlanka ogaada mayba ka mid ee yahuudiyada iyo ama habilaawatay waay mayna habilaawatay nabi muuse waktigii wamaa unzilat itawraatu walinjiilu ilaa min bacdihi waay weli maha ka dhawayna mar usuubaku demboytay mar dhown hayna layba yahuudiyada kitaab jee oo tawreed ee hadeya ama nasraaniyada kitaab jee oo injiila marka saanka nasbaya saamu mahsinka dhiisan waana aqligan inta galyada leeyahay waman adlamu weer ilaahay ay ku dulma badan ama ay ka moorayaansan miman qofijeyo katama qariyay akfa naasa dadka ka qariyay shahaadatan markhaati oo cindahu oroodis haatay min allaahi ilaahay hejiyey markhaatahaadi oo is ogiye lankii qariye ay ka aalimsan nimankan reer yahuude may ogsinyiina nebi ibraahim inuusa xanaf yahay towreed baa qoraas iyo nimankan kirishtaankaana mayba ogsinyiina nebi ibraahim inuusa xanaf yahay injiila qoraas ogyin markhaatigii isuga haya qariyeen may kale ogaaniyo qaryeenna nabi maxamed ini ilaahay rasuul yeeyana ogaayeen waana qaryeen hidlan markhaati og oo ilaahay hadii iyo markhaatigaasay og oo caalim eh waana qarye lanka usugaay ay ka dulma badan way ay ka daalimsan yacni isbaarida kade isbaarada tan caadiga iyo ma jirta isbaarididnu isbaari diinid ah marka lankan caalimka oo towreed iyo injiil ilaahay bari waliyo sheegeena dadka ka qari may dhakade ummada isbaaran dhakade nabi maxamed rahowsh iyo dadka isbaaran dhakado hay khidkan usugahay ay ka moorayaan sun way wama laahu ilaahay macbuuda mahaana bikaafilin allihii moog amaa tacmaluuna wala isin suubiyaasaan ilaahay ma moog bal yujaaziikum ilaahay isinka abaalmari doono am yaquuluuna liyina yahuudi nasaar ina ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil iyo wa isxaaqa nebi isxaaq iyo wa yacquuba nebi yacquub iyo wal asbaada awlaaditiyo kaanuu huudan yahuudahaayan yahuuda saasadeeda saasa leyina reer yahuudeed ama ow nasaara nasaariyana letaa nabi ibraahim iyo dadkii nasaarahaayan kirishtaan ahaayan saasa leyina ilaahayna waaba ka beri weelay maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan nabi ibraahim mahayna yahuudna mahayna kirishtaanna mahayna way shaqaba makala hayna way يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ولد النبي وأنتم أعلم اسم أغا إبراهيم ولي هاي أم الله أعلم أما إلهي أقوى النبي إبراهيم ولي سكسونا إلهي أقوى إلهين الديدي إبراهيم يهود ملك شاوكر كريستان ملك أركر ومن أظلم أي كدلم بضن ممن وفجيه وكتم قريي shahaadatan cindahu markhaato oroodis haatay oo min allaahi ilaahay hijiha yani markhaati ilaahay adakin dhiibi oo adag dharayda ay koo daalimsan adaka leey waman laahu ilaahay macbuud ee mahaana bikaafilin allihii moog amaa yacmaluuna walayo suubiyaayaan yahuud i nasaar ilaahay ma moog oo waana ka abaalmarin doono tilka ummadaasi oo nebi ibraahim iyo dadshay eh ummatun ummad waye ummadaasoo qad khalad tabtay salafad tabtay lahaa way ballataa ummadaasay maa kasabad jazaau maa kasabad waliya shaqaysatay abaalmarintie walakum isigna mayba latiina maa kasabtum wala isin shaqaysanteen iyo abaalmarintiin walaa tusaluuna mansiin warsadaaw camaa kaanuu yacmaluun nebi ibraahim iyo daje waliyo hasuu biyaayaan wal mansiinka warsadaa way sidii yooba lanin warsadaanee camalkin lanin warsadaan way كلي أيضا أيضا لمدة هني هرمرتي تلك أمة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أيضا تلمدة يعني هرمرتي ميلي لأنغنغي أيضا تي هوري لك أتكا يهي إيوه لمنك غير يهودية ميبا لك عنا نضوها افتخارك إيو فانتنك إيو كفانت معين أبا غنوب النبي إبراهيم هاي إيو إيو اتكال على أعمالهم aboogana nebi ibraahim si camalkiijoba nin camal ah kaasle ka tiirsinaaran iyo maya walbunka lugotangalile tilka ummatun qad dakhalat laha maa kasabat ummad hore intabteew yeey abaalshe isigna walakum maa kasabtum adiin adii hadda goobto kin haagantaw ha aboogay baa u sheekh hibil haay ankuhin dirtoolakile abooba sheekh hibil usii camal jiiwa adiin adi goobta hadda haagan adii camalkaawa walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun dagaalkii hor wali ha suubiyaan walmarsinka warsa abooga maysahan weelaada malka warsada uqiyaama si abooga balanin warsadahan wali ada weeliisun rid dokafaanowku isku dhaafarili abooga nooba umaalan hibilahay ushe hibilhay ka baharili badaas سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم aayadaniyana weynba ka hadaloo haytay aran dhii doonta iyo taabati aayadda waana si aayadda in sheegta iyo aranti in dhiidi cilmulqeeba leere qur-aanka ka waramo ani weyba jartay qiblada arantiya rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markii isu maka katabay oo madiine usu saadi tumu'i dhowr bilood tumu'i li bilood ama tumu'i todoba bilood iyo ma intukidaay baytulmaqdis aan tukidaay markii muddadaas meelus intukidaay kabacdi yaa waxyaha degi meel erayhin kacbadii heje hal intukidooy qibladii baytulmaqdis hayti walnasakhi arantee wallaabe na'ti bikhayrin minha oo mislihaa waha ka marna waa lama qiblo oo ilaahay maaragtay dhowliyaal iyo kamid ah isku mid tan iyo tanba isku mid wa tanna maylanka tukiday amar ilaahay tumay todoba bilood haddana maylaha ka wareegi amar ilaahay leylaha ka wareego hay reed ilaahay mayle ah arrintaasa dhii doonta qiblada la hawareejii doono markii la hawareeji kabacda dad sufaha e maangaab eh juhaal eh iyo ma eri doonana use dadkii muslimiintii intiba intu kidaana baytulmaqdes ma intahan wareeji saasa eri doonan tashwiish eh rid nabiyow markiyo saas eraan waaba eri doonana jawaabta hadda lakasee jawaabta haysee walaadinka jawaaba fadi jawaabta maata qul lilaahi almashriqu waalmaqribu dhawalileh mashrig iyo maqribba ilaahay yalle macnaa jihooyinka oo dhan ilaahay yalle wa bari ay abuuray ay le ilaahay iridhiinni ilaahay koofar ilaahay waagow ilaahay le intu dhan ilaahay yalle wa usima doono kaera intu intukoy haddan ani kaera intu intukoy keliye ma waali usuulle walaaji dham ree jawaabta tan meelayseler waaba hadala doonana nimin sufahaa eh sayaquulu sufahaau nimankii oo duuflaaliyaalka haayan wa السفهاء جمع سفيه نلر سفيه ويبا لنكو خفيف كأمير خفيف كأ لنكو نرانن لنكو ريب كفوجيس كأ انتهى قوي انتهى قوي ريب يلا سفيه دتك فضفض حتى دربك دودين بقول اسك دهري دايان عقل ساسن لهاي يا سفيه لره سيقول السفهاء ان منكم مير خفيف كأ وضوف لعليالك ومن الناس دتك كمد ما يردوننا من الناس مركل لي اليهود والمشركين يمكن غير يهود يا مشرك العرب قال هذا عربته يا ما يردوننا ما واللهم نبغي أصحابته ما يجيري عن قبلتهم قبلتي تيوم ما يجيري التي قبلتي وكانوا يهاين عليها على استقبالها في الصلاة مركيو تكذايان قبلتي أفكئي ديايان وبيت المقدس آيه may hanka jeesideen oo haddana kacbada hanka wareegin saase ero doonaan assufahaa sufahaan meel kuwada gaalada la kuwadeeda hadduuna meeluun eedan gaalana gaala iniya aglilata qur-aanka may sheegahay gaala iniya safiiata duuflaaliya ata ee walbin ogayn oo kale dadka muslimiinta ma hajeedi taasa iri doonaan way sumaylinka jawaabay haddii su-aalaskiina kooyan qul dheh nabiyow lilaahi ilaahay macbuud allay leh langlale mal argaaw almashriqu bari irguun iyo walmaqribu irdhiin lilaahi ilaahayalewa oo fayaamuru ilaahay wayba faray bitawajuhi ilaa ayi jihtin shaaa jihadii u sifadaw iyo markii la tukadaw afka eediya ilaahay dadarewa لا اعتراض عليه إلهي ساكوال مال إركل مال كعارض كل سبتو يا ذا ستا أدونك أي كله إلهي يكلاوة جهو يمكن إلهي الميل اللي فضلك يندرما دبري انت كل كلي مدو انت انت كل كلي أمر إلهي وي ساكوال مال إركل سبتو فالمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء qofku walan le wala usilay hoolajay si fadaanka tasarrufe hadda moorada tiida neefateeda kingajaraan raabtog neefku hababadaasee gooryaas kankeel hadagaa kahiridaasee soo gaangwedita ma jira may karne walaadii anii le waletamaha sheekh hooladii anii leh sii fado weendhadee marka ilaahayna saasay walaadhan usuu le kayfa yashaa waan ka tasarrufe baytulmaqdis amar yeelinka tukidaay kacbadana haddana amar yeele waay seekaweeli ay arkore ilaahay laa yus'alu camaa yafcalu buwa yahdi ilaahay hanuuniyee man yashaau hidaayatahu lankii ilaahay hanuun la fado ilaahay hanuuniye waay sida muslimiinta abubakar say cumar say markii baytulmaqdes lan tukiday marka ilaahay hingaansimen kacbada lahan wareejiya haddana samcan wadaaca haddanan hingaansimen yahdii man yashaawa qofka ilaahay fada hanuuniyey ilaa siraatin jid'o mustaqiimin toosan ya ilaahay ka hanuuniye wa jidka toosan keew diin alislaam diinta islaamka waa siraada almustaqiim hooba la kari diinta islaamka lakuweda wa minhum antum isa mu'miniinta eh iyo kamid ah dadka ilaahay hanuuni wa in ilaahay hanuuni mu'miniinta aayadii fiiri qaala tacaala ilaahay maray wakadalika ay kamaa hadaynaakum sawna siin hanuuninay ilayhi siraat almustaqiimka siinka hanuunini silamadeed jacalnaakum maysinku weelne yaa ummata muxamadin nabi muxamed ummadiisii ummatan ummadasinku weelne ummadaasoo wasadan akhyaar ah khiyaaran cuduulan ummada nabi maxamed adiya ummad oo akhyaar e aadiliin e dooj oo lu qobsada wasiinku weelnewa sababtana meed litakuunu siisan inaga taan shuhadaa cala annaasi dadkahaani ka marag furaaw yowma alqiyaamati maalinta qiyaama anna rusulahum ballagathum rusuliyo ini diintaha deersidiiwa yani maalinta qiyaama markii ilaahay ina seena awaliin iyo aakhiriin ummadoogii hor iyo ummadoogii dambe ilaahay ina seena iyo ilaahay may baan eray gaaladii hor ummadoogii hor gaaladiyo maylan rasuul en masinkoyna wa ilaahay era markaasa ma eraana gaaladii hor maa jaa'naa min nadiirin lan sajartan erowba maninkoyna eraaya ilaahay nabiyaalkiyaa warsadee maa isin ummadan walma diirsiniye wal ere nabiyaalkii markaase ma eraayana nabiyaalkii haawa eraayan deersini hawalsiin beenaymininkoynalisinlekormaa maraga haysanaawo inaysin deersideen markaase ma eran haa maraga haysano inaynu diinta deersini ay marag deen e wal ere ma eraana nabiyaalka ummatu muxamadin sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed umadiis iyo marag nin e inaynu deersini gaaladun diinta markaasa ummadooga hor meeraayana nahumamad ummadiis maragu maningalaaso eraaha sababtoo ay reedka nooley bahaayana maynu ogyin unuuba ka horeynay maragba maningalaayan wa nabi maxamed ummadiisa horta marka la warsaday nabiyaalkunsa sinliina maragan atiina waa lere haa nabiyaalka diinta deersiyen runtiyow uni maragka ewa nabagaayno nin sheegi waan markaase ummadoogi hor meeraayana ummadan waaba noo damboytayse maragninka nagadaas oo kale nabi maxameda la warsaday ummada saliliyaka waran runtii oo ummaday ani in sheegeli naba nuucsa ini diinta deersiyen yaa nabiyaalkii hor ini diinta deersiyen ani in sheegay waan ummadayna ummad akhyaar ee dooje la qobsadaa xakamtu siiya ilaahayna kare marka ilaahay ka hukumee wa markhaatiga la qobsaday keew marka nabi maxamed ummadis markhaatigeewa si ilaahay binin sheegay jacalnaakum ummatan wasadan ummad oo akhyaar eh cadaalad eh dhexdhexaad eh litakuunu siisan inaga tan shuhadaa cala annaasi dadkahaani ka marag furaaw maalinta qiyaama نوم همدان لورسين أركو أمدك ورنا لرأسون ويكون الرسول رسول كنسي إننا دو شهيدا عليكم مزكيا لكم كيسين تسكي يوم نوم همدان أمدك ورنا لرأسون أمدي رنتيو ولي وانا داد أخيار أو أني إن شاء رنتيو حكمت ليلة رسول ولكم إليه وما جعلنا وما سيرنا ونمويلنا القبلة لك الآن قبلة أبدها أن تكداس التي الجهة جهة مويلنا التي جهدي كنت عليها أولا هري أرقاب لجرتي هدمها كين وريجين إلا لنعلم سيئنها موجنو من يتبع الرسول لنك رسول كرهو ممن أفجيه أنها موجنة ينقلب قدوميو على عقبيه cirboojii korsho ka gudoomo lankii reedo un dareera wa lankii oo toosow in inu shal saarno daraadiya la in weelni wa wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayhi haada way buwahaan rasuulka calayhi asalaatu wasalaam inti isu madiine inin ban oo arab marka isu roogi inta antukudaay kacbada antukudaay markii isu madiine saani iyo baytulmaqdes antukushinagade tumay dhowr bilood tumi dhowrkaas bilood kabacdiya nabaga may ballahangnagay allatii kunta calayha qibladii hortaba aad intu kidaasi teew kacbada wa kacbadii hortaba aad intu kidaasi yahkingnagni wal kalena mee ujeedada ujeedada ma ata ilaahay mera ilaa linaclama linudhira wa dadkiya la shalmiruuhay irinjarti miruh merani markii irinki la shalmirow dadkii dadkii dhow maartay muslima ina leeray ogda in la shal saaro kii sax ee muslimnimadiis iyo kii munaafiqa inaynu dadka shal saarno ma yattabicu rasuula lanki rasuulka ilaahay rahaayo oo qiblada kacbada intu kidaaw iyo miman yanqalibu calaa adibeehi lanki reedow reedowka nagdawa hadee dareerka adiib ogta hoog reedow reedow nagada irboogay ka dareeray reeda an dareeraad erta khatartiye walag kufaasa gudaka dhaha dhiyaasa mashaqway reedow reedow marka lanka gaalka eesa aayadda dhinaysa warahaysa gaal iyo munaafiq reedow reedow ka dareerahaya unan hada dadkayna ma kaalano lan reedow reedow ka dareere eray oo kale way meesha taranka jara inaysu dhurunka dhaxdhiyo godka dhaxdhiyo boholka dhaxdhiyo marka dadka la kishal mirahayo qibladun baytul maqdis la ka wareejay kacbadii horay haytay la ka nagay lankin nabag ilaahay raaw in lanki shakiyow yalla shal saarahay wa bayba la sheegay arintaas daraadiye kacbadun daraadiye ini dadlifi daaweyn oo koob islaamnimada ka baxeen wa oo meereen lanka maxamede waa wareersan yahay shalay inta lan tukidaaya haddana geeg intaa lan tukiday waana diimi wa muslimnimadii dhanba ka bahaana dadbaba lifi daawe marka han yoo haayan dhahrogowja walma keentara bahena banaanka bahen yooba lanka danglifo yooba laka saaruhay marka takaaliiftun shareecadun aad araga hayta way buwaa sida wantan hadda markii aana may haytay hindhii nagatay iyo garoortii dhaa isagii iyo wanta iska dhex jiraana ogda dhaa isagii seelaha ka saare neef wanti heefki in la ruhwa wal ruhe wal ruhe subugii saafigay markaas habahe marka takaaliiftan waad araga haytay hal soomay hal salaaday se hal weelaytan waad araga haytay jihaad hal galo waad araga haytay ruhowkii dadka la kashal miruhay nadiifka iyo wasaqii la kashal saaro waay wain kaanad way bahaatay jeesashidaas oo kacbada hal injeesidaytan way bahaatay la kabiiratan ey shaaqatan cala annaas dadka mashaqi ka nagatay arrintu walaaunbaa sax ahaa ulaysa ka nagatay ilaa cala aladiina dadkii ohada allaahu ilaahay hanuuni maahane dadka ilaahay khayrka iyo islaamnimada ilaahay ka toosi maayeen kacbadun lahan wareegi iyada mashaqi unhay kalile dadka ulaysa ka nagatay dadba la ridaawe إلا على الذين هدى الله دتك إلهي بالتوسيع وإسلام نمد إلهي وافق إيماء أبو بكر سيؤكد وما كان الله إلهي مهانا ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إيمانك اللي شاغل صلاة بي صلاة دم سهلا إيمانك دوما لك ويلوها صلاة إسن تكدا سنو بيت المقدس إن تكدين إلهي مكويلو لايا وكن فوتو تيوكل إلهي مكويلو تغني أنا ميلا سبب نزول الله سبب نزول جوابها يعني nimankii reer yahuudaay markay qibladeetiioo lahaka wareegay kacbada lahangnagade iyada ilis xumaayeen lanku maxamed ay haddalee walaahanii dhowaaday qibladii taana intukidaaye haa hortaba usbeele asalji aan dhaayti ahaa hortaba arabahaaye lanku meelitis arabnimadiya ka nagade aragoo haytaanaawo era markaasa ma ereena intii baytulmaqdes liintukidaay dad dhimidya jira muslimiinta ka mid ah yahuuddii markay dadkiiyohayn ehelidiiyowa tashwiisha ku fureen meerana dadkii kin oo inti inti liintukidaay hadda qibladii maadaama baytulmaqdeska ka wareegdeen ma jarta la eri dadkii kin oo madi inti liintukidaay dhimideen salaadii ontay fuule maxamed ha warsadaa ere ehelidii habaheena nabag ilaahay ankoyen nabiyow saliliyaa hebel iyo hebelna adiiba ogtaa intii inti lintukidaay baytulmaqdes lintukidaaya dhimideena dadkii kaana salaadiyo inta saaranta wa markaas ahayd hadigti fiiri wamaa kaana allahu ilaahay mahaana liyudiica allihii dayacaayo iimaanakum ey salaatakuma liku yidhi salaada isin intukiteeno ilaa beytilmaqdes intukiteen ilaahay ma dayacaawa bal yusiibukum calayhi ilaahay siinka sawaabeewa sababta ma erte baytulmaqdes markii liintukidaaye ilaahay amarjee linkutukidaaye ilaahay hal intukidooy eri salaadiya meela saaranta macnaha haddana hal haka wareegwey kacbada hal hanka wareegweyn haddana amar ilaahay leewa khidwal laaya ama jiro yahuudun ay sii wareerineed eri ina allaha eebaweyne binnaasi ajlilmu'miniina likuweyda marka dadka mu'miniinta e wabadiyo la ra'uufun allee unturow badangu raxiimun waan edanka naarisawa lang muslum e salaad tukudi ilaahay amarjeenuka tukudi salaada ma jartuwa maya maya ilaahay saas ma weyno ina allaha binnaasi lmu'miniin dadka mu'miniinta eh la ra'uufun allihii unturow badano yani ra'uuf iyo raxiim raxiim naxariisee wey ra'uuf macnaa naxariis oo naxariis kor fulo turow oo kale mu'miniinta allihii edanku turow way oo aan naxariisaa way ilaahay salaadihum alla yacawa marka gebladii wareejiyowshii hadda la kooyay marka fiiri qaala tacaala kad xagiigee naraa way baaragaane tadhalluba wejika wejiga godgodoomowje fi samaa'i korhiji'ada fa fiiriyaas falanuwalliyannaka kinjeedinaa qiblatan tardaaha qiblo ad raallaka etnaba kacbada hanuun fadaay fawalli wejhaka wejiga jeedi fi salaati salaada dhatiya shadra almasjid alxaraam masjidulxaraamka hijey afka eediiwa masjidulxaraamka hadoon hadda mandhoweyni ogdaa laakiin intajar naxwahu intajar afka eediyu maana maay bartis inaad barkas aad aragta shardi bacen inta ma jaro ha aha intile afka eediya waxaytumaa kuntum meel kasto isin haataan dadow muslimiinteen adduunyadun guujiya meel kasto isin haataan fawalluu wujuuhakum wejiyaalkin jeediya shadrahu masjidulxaraamka hejeywa hadda adiiba aragtay kacbada masaajidka kacbada markiilka tukidow dadkasa intukidaayan kacbadii tanga ogdaa salhanka wareegside adduunka ilaahay meel kastana ma aragtay yaa afka lahaa eediyaba imaamka le walaa horhije mare dadka kale tan laylafada ogda kacbadu laylafadahay salhanka wareegside adiib aragtay adduunye ilaahay meel rogdan gol igabiibna markii tukidaasan afkin kacbada ha eediyaba qibladii walgeji marka وإن الذين هاني أوتوا الكتاب كتاب لسي يهود النصارى لا يعلمون ما يؤجين أنه jeesidowkum adag kacbada injeesitiin alxaqu min rabbihim xaqu rabbijo hijaadi ini ay ogsiin kitaabjoba sheege wa hasee haatee wamallahu ilaahay macbuuda mahaanee bikaafilin allihii moog amaa tacmaluuna wala isin suubiyaasaan ama wala yo suubiyaayan qad naraa taqalluba wejika fi samaa'i fii jihati samaa unawayba ilaahay erey arwahaynee ogsignaa ini adan nabiyow korhijiyaad hanuun fiiriyaas malaka jibriil aan koo yeelay nabag ilaahay markaasa ma erahin jibriilow ana may bahnu jeelada faday ini kacbada liin wareejiye baytulmaqdis aan tukaday ogda nabaga kacbadii qibladii abowteelis iyo kacbada ah markaasa ma erey bahnun jeelay jibriilow ini ana liin wareejiyo kacbada marka malaku jibriilna ma eray maxamedow aniba sitaa oo kale odoon ilaahay ahawa marka kacban wareejiyowkana ilaahayaa leetaas anibsatoo kale odoon ahaawa markaasa jibriil samida kori nabag ilaahay samida fiir ama jibriilki hakingnagade kacbada lakin wareejiya oo kale markaasa aayadda koy tireen qad naraa taqalluba wejhika wejiga macnaha gadgadoomowji ada diday moodaso samidada fiiriyaasa ka aragoo hayna oo adoo weliba in hilowsan oo injeeloysan inii qibladii nebi ibraahim kacbada ada lakiingnaga ah خذ إلهي مارك بلن قاعدة فيري فلنولي أنك كين وريجنا قبلة ترضاها قبلة أدي جيلة تعبدوا خذ واتتنبيا فولي وجهك wejiga jeedi salaada dhatiye shadr almasjid alxaraam masjid alxaraamka hejiye wa salaada shuruudadii hadda may kamid yahay waanu tukadaan inay qiblada qaabilna adoo qiblada irta ka jeedooda tukudee erta salaada ma ansaxas waxaytuma kuntum meel kasto isin roogda muslimiinta fawallu wujuhakum wajiyalkin jeediya shadrahu masjid alxaraamka hejiyey afka eediya wa وإن الذين أوتوا الكتاب ذاتك كتاب لسي يهودي نصارى لا يعلمون ما يبين أنه كعب وريدوكم الحق من ربهم حق ربك الجهاد إني أيوة توريد بقراسي محمد مكيها كتابي مدينة كويت كمي دور سنية بيت المقدس انت دور بلاد يا بيت المقدس انت كده كبعدنا كعب اللي نغا كتاب يا بقرة في ماذا انديدا إني جرت أبين ماذا انديدا يعني أبو هندوري ولا ينقبوي وما الله إلهي معبود مهانا بغافل أليه موب أما تعملون الدلو مؤمنين ولا إسنسو بياسا أما أما يعملون يهود النصارى ولا يوسو بيايا أنت ما ينكاد عشر تفسير القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته